بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها والنار يا حين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى
asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacno wanaagsan dhegaystayaal meel kasta oo aad joogtaan iyo si weliba aad noo maqlaysaan ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm qodobada maanta aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah mid ka mid ah saraakiisha ciidanka ruushka oo lagu qaarijiyey qarax maanta ka dhacay magaalada moskow yukrain oo sare u qaaday beegsiga ay ku hayso maraakiibta shidaalka ruushka ee isticmaalaya badda madow magaalada khaza oo laga soo warinayo xaalada bini'aadanimo aad u daran iyo shacabka oo wajahaya daadad iyo qabow aad u culus maamulka yuhuudda giriigga iyo qubrus oo si wada jir ah u abuuraya qubad faragelin oo ka dhan ah turkiga iyo dhowlatusyo militari oo ay dhinacyadu qabanayaan saacadaha soo socda qodobadaas kuwa kale xubintii wargeysyada iyo xalqadii afartan iyo lixaad ee taxanaha mafaahiim ay habboon tahay in la saxo ayaad barnaamijka uga bogan doontaan ee waa mar kale iyo caalamulyowm
بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها
waa hagaag waa maalinimo isniin ah oo ay taariikhdu ku beegan tahay labada bisha rajab sannadda kun afar boqol afartan iyo toddoba hijri mar kale ku soo dhowaada barnaamijka caalamulyowm ugu horreynna waxaad ku soo dhowaataan xalqada afartan iyo lixaad ee taxnaha mafaahiim ay habboon tahay in la saxo alaaba waxaa halkan inooga soo jeediyaa walaalkeen faysal mahad
فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا لنا فكرنا
انحصر مفهوم العبادة في الأجيال المتأخرة وكل شيء في حياة المسلمين أصابه هذا الانحسار وأصبحت هذه الأمة كأنها أمة أخرى ولا عجب أن ينطبق عليها حينئذ ما قاله رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها قالوا أمن قلة نحن يومئذ يا رسول الله قال أنتم يومئذ كثير ولكنكم غثاء كغثاء السيل ما كانت الأجيال الأولى غثاء إنما كانت بنيانا راسخا كانت قوة كانت هي أمة العلم في الأرض أمة الحضارة في الأرض أمة الأخلاق في الأرض أمة كل شيء كانت هذه الأمة فصارت غثاء كغثاء السيل حين نسيت كتابها حين نسيت أن مقتضيات لا إله إلا الله تشمل الحياة كلها
لنا فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب بسم الله الرحمن الرحيم asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu wacanu wanaagsan dhammaantiin meel kastoo joogtaan ku soo dhowaada xalqada lix iyo afartanaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ee aannu ku akhrinno kitaabka mafaahiimu yenbaqii an tusaxax xalqadeennii toddobaadkii hore dhegaystayaal waxay inoo joogtay innagoo ka soo warannay isdhigashadii suufida iyo in dowladda islaamka aysan gudan karin risaalada ilaa ay noqoto mid awood leh oo laga heebaysto toddobaadkanna dhegaystayaal halkaas ayaan ka sii anbaqaadi doonnaa mana doonayno inaan dulminno suufiyada oo aan keligood u saarinno dembiga taagdarida iyo dibudhaca keenay in cadowgu nagu soo dhiirado oo dhan walba naga soo weeraro ilaa ay xaqiiqowday digniintii uu u digay rasuulka sala allahu calayhi wasallam ummaddan taasoo ahayd waxaad halis ugu jirtaan inay cadowga isugu kinyeertaan sida ay kuwa wax cunaya isugu yeertaan xeeradooda oo kale waxayna dhaheen ma yaraan aan maalintaasi yarnahaa rasuulkii allow wuxuu yidhi idinku maalintaasi waad badan tihiin laakiin waxaad tihiin daad xoorta oo kale suufiyada waxaa arrintan la wadaaga fikirka irjaaga iyo ku-tagrifalka siyaasadda iyo in laga qoorsiibto mas-uuliyadda qaadashadeeda iyo waxa la midka ah ee ah bidcooyinka iyo macaasida iyo qalloocnaanta suufiyada waxaa ka mid ahaa mid ku jihaaday seeftiisa si uu u faafiyo dacwada iyo mid hoggaamiyey ciidamada si loola dagaalamo cadowga sidoo kale waxaa ka mid ah mid hor istaagay suldaan xadgudbay si uu uga celiyo dulmiga uu dadka dulminayo kuwaasi waa kuwa adduunka ka saahiday dhab ahaantii suufiyaba ha ahaadaane suufiyada iyo firqooyinkooda waa kuwa caamada ku xidhay diinta allaah iyadoo aysan meesha ka marnayn bidcooyinkooda iyo qalloocnaantooda kadib markii ay gaabiyeen culimmadii dadkii caamada ahaana ay waayeen irid ay aadaan oo ay diinkooda ka helaan oo aan ahayn iridka suufiyada sidoo kale iyaga ayaa wax un ka ilaaliyey isku xirnaanta ummadda muslimka ah kadib markii ay kala geeyeen siyaasadaha iyo dagaalka oo ay u kala qaybisay dowlado isku haysta awoodda iyo xilalka laakiin dadaalkaasi ay bixiyeen dhammaantiisa kama tirayo qaladka manhajkooda ee keenay fasahadka ku yimid fahanka kala saaridda adduunyada iyo aakhiro iyo in laga dhigo wax iska hor imaanaya oo isdiidaya taasoo ka dhigaysa la falgalka middood ka tegidda midda kale cibaadada oo lagu soo koobo shacaa'irta allaah lagu caabudaya uun iyo iyadaas in xoogga la saaro iyo in la ismoogeysiiyo fahamkii guud ee cibaadada kaasoo koobayay dhammaan dhaqdhaqaaqa dadka tani kama mid ahan islaamka taasna kama mid ahan islaamka markii nebiga sala allahu calayhi wasallam uu yimid magaalada madiina wuxuu amray in la dhiso masaajidka kadibna saxaabada allaaha ka wada raali noqdee wuxuu u jiheeyey dhunka suuqa maalintaasna suuqa wuxuu gacanta ugu jiray yahuudda iyaga ayaana gacanta ku hayay dhaqaalaha kaasoo ku dhisnaa ribada iyo in dadka xoolahooda xaqdaro lagu cuno marka ma wuxuu amray saahidkii weynaa sala allahu calayhi wasallam asxaabtiisii saahidiinta ahaa inay isaga saahidaan arrinta dhaqaalaha taas oo ah marka laga hadlayo maanka kuwa dambe mid ka mid a arrimaha adduunka si ay ugu guulaystaan aakhiro oo ay uga tagaan yahuudda si ay u sii maamulaan dhaqaalaha oo ay u kororto awoodda ay u leeyihiin fasahaadinta dhulka jihaynta uu rasuulka sala allahu calayhi wasallam ku jiheeyey saxaabada inay u jihaadaan sidii ay uga faramuroojisan lahaayeen yahuudda dhaqaalaha waa arrin wax badan ku tusaysa masaajidkii uu bilaabay dhismihiisa waa midka lagu oogayo salaadda muujinaysa inay istaagtay ummadda laa ilaaha ila allah oo ay dhulka hanatay waa meesha ay ummadda ku tarbiyoobayso hadiga rasuulka sala allahu calayhi wasallam oo dadkana lagu kala saarayo siyaasaddoodana lagu go'aaminayo iyo nabaddooda dagaalkooda suuqana waa meesha lagu dhisayo dhaqaalaha nolosha kaasoo ay ku tiirsan tahay nolosha ummadda muslimka ah ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا
waana lama huraan arrimahaasoo dhan si uu u dhammaystirmo jiritaanka ummadda dadka ugu yeeraysa kayrka wanaaggana faraysa xumahana ka reebaysa oo liibaanta helaysa waltakun minkum ummatun yadcuuna ila alkhayri wayamuruuna bilmacruufi wayanhawna cani ilmunkar
وأولئك هم المفلحون laakiin in la isku koobo qayb ka mida cibaadaadka uu allaah dadka ku waajibiyey oo ah shacaa'irta allaah lagu caabudo oo la dhaho in iyada keligeed ay guusha aakhiro keenayso iyadoo la ismoogeysiinayo qaybaha kale ee cibaadaadka iyadoo lagu andacoonayo inay tahay arrin qusaysa nolosha adduunka ismoogeysiinteedana allaah loogu dhowaanayo waxaa ugu muhiimsan waxyaabaha ay ka tageen oona ugu halista badan marka laga hadlayo raadka ay ku reebayso nolosha ummadda waa waxa ay keenayso laa ilaaha ila allah ama haddii si kale loo dhigo waxay keensanayso laa ilaaha ila allah ee ku saabsan siyaasadda dhaqaalaha iyo tan bulshada dhegaystayaal halkanna waxaan ka geli doonnaa baab cusub iyo ciwaan cusub kaasoo ah fahamka horumarka iyo dhismaha dhulka markii ay ummadda ku dhacday qalluucnida faraha badan oo ay ka mid tahay in la kala saaro laa ilaaha ila allaah iyo wixii ay u baahnayd iyadoo laga dhigay kelimad carabka laga dhaho oo aan wadanin wax ay ku tusinayso sidoo kale aanan lahayn wax saameen ah oo muuqata iyo in lagu soo koobay fahamkii cibaadada shacaa'irta allaah lagu caabudo oo keliya sidoo kalena ay isku beddeshay caqiidadii qadaha iyo qadarta wax aanan fiicnayn iyo in laga tago kaalintii fiicnayd ee ay dadka dhulka ku lahaayeen iyo sidoo kale in adduunka iyo aakhiro la kala dhigay laba boos oo iska hor imaanaya markaana adduunyadii la mooganaaday markii ay ku dhacday qalluucnidaasi oo dhan nolosha dadka layaab ma ahayn inuu isku dhex yaaco fahankii ay jiilkii hore ee muslimiinta ka qabeen horumarka wuxuu ahaa mid ay ka soo xiganayeen ruuxda islaamka kaasoo qayb ka ahaa qaybaha kale ee diinta haddii ay ahaayeen jaahiliyaadkii hore iyo kuwii goobjooga ahaa markuu islaamka soo baxay iyo kuwii dib ka yimidba kuwa xoogga saaray macnaha ruuxiga ee horumarka ayna ismoogeysiiyeen nolosha adduunyada sidoo kale ay ismoogeysiiyeen in si maadi ah loo dhisa dhulka iyagoo ku tilmaamaya inay tahay arrin ku xidhan dareenka una dhow raaxada jirka jirkana uu yahay mid la nacladay oo liita oo qurun ah haddii jaahiliyaad kale oo goobjoog ahaa markii uu soo baxay islaamka iyo kuwo ka horeeyey iyo kuwo ka dembeeyeyba ay xoogga saareen jaanibka ilbaxnimada maadiga ah aakhirana ihmaaliyeen iskana dayaceen caalamka ruuxiga ah iyagoo ku tilmaamaya arrimo shakhsiyadeed oo aan wax xidhiira la lahayn waaqica camaliga ah marar badanna waxay ku tilmaameen inay ku horgudban yihiin hanaqaadka ilbaxnimada kuna duldegtay caalamka la taaban karo ee maadiga ah hal abuuro badanna la imaanaysa awooddeedana isugu geynaysa iyadoo aan waxba ka soo qaadaynin qiyamka tusaalooyinka iyo mabaadi'da islaamka uu u soo dejiyey allaha abuuray dadka ee u ogaalka badan axwaashooda iyo baahiyahooda iyo waxa hagaajinaya iyo waxa isaga u habboon waa isaga kan ah manhajka dhammaystiran oo wax walba koobay kaas oo aan ka tegaynin qayb ka mida qaybaha dadka kaas oo sidoo kale aanan qaybna danteeda u fulinaynin qayb kalena ka tegaynin oo ula howlgelaya fidrada toosan sida uu allaah u abuuray إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين فإذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين dhismahan isaysta oo aysan cantoobada carrada ka maarmaynin afuufidda ruuxda sidoo kalena afuufidda ruuxda aysan ka maarmaynin cantoobada carrada ah wuxuu leeyahay fahan koobay dhammaan caalamka jirka iyo caalamka ruuxda waxaana habboon inuu lahaado waaqic firfircoon kaasoo ku tilmaaman koobnaantaas isaysata oo ka dhigan dhisidda dadka manhajka rabbaaniga ah waa mid ka qorshaynaya waaqica nolosha oo sawiraya tafaasiisheeda koobnaantan dhammaystiran iyo isku dheelitirnaantan waa calaamadda ugu caansan ee lagu garto manhajka rabbaaniga ah koobid la koobayo dhammaan qaybaha dadka iyo noloshooda iyo isku xirnaan adag oo ka dhexaysa iyo isku dheelitirnaan la isku dheelitirayo dhammaan qaybaheeda kala duwan taasi waa weyninka islaamka waana midda ka socday manaahijta jaahiliyada ee dadka noloshooda ku maamulaysa meel ka baxsan caqiidada toosan taas oo macnaheedu yahay meel ka baxsan laa ilaaha ila allah oo uu koobayo hadalka allaah ee ah أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون
xukunka allaah ma ahan mid ku kooban oogidda xuduudda sida xukunka jaahiliyadda uusan ugu koobnayn qawaaniinta ay maxkamadaha dadka ay u kala saaraan xukunka allah waa mid koobay wax walba oo yar ama weyn oo quseeya nolosha dadka ha noqdo wax la xidhiidha garsoorka ama aan la xidhiidhin iska baddaa taase ha noqoto wax muuqda ama wax qarsoon oo la niyeystay sidaas oo kale xukunka jaahiliga ah ma ahan mid ku kooban qawaaniinta lagu xaliyo xadgudubyada iyo dembiyada ama danaha guud ama danaha dhaqaale iyo wixii la mid ah sidaasoo kale waa nidaam iyo mu'asasaad iyo afkaar iyo dhaqamo iyo dareen kulligood aan wax xidhiidha la lahayn laa ilaaha ila allah iyo manhajka allaah intaasi kadib horumarka iyo dhismaha dhulka waxay xidhiir adag la leeyihiin laa ilaaha ila allah iyo manhajka uu allaah u soo dejiyey si nolosha loogu xukumo
بالأمال وفينا طموح الشباب اكتمل فضاءة هذا الكتاب الكريم تزكي مفاهيمنا بالرضا وأخلاق ذاك النبي الكريم تمد ابتساماتنا بالندى مفاهيم ترسوم وجه الحياة وتفتح للفكر فينا فضاء مفاهيم مفاهيم halkan ayaan ku soo gebagabayn doonnaa xalqadeenna lix iyo afartanaad ee taxanaha dhegaysiga dhigaalada ee aan ku akhrinno kitaabka mafaahiim ay habboon tahay in la saxo xalqadan midda xigtaa noo ballanah sidaas iyo nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu فكرنا الواضح المستقيم وفجر الحضارات منا ابتدى لنا حلمنا في دروب الأمال وفينا طموح الشباب اكتمل
حبا لنور الهدى والشوق حديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى تغنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حديها ولا رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا waa hagaag mas-uuliyiin ruushiyaan ah ayaa shaaciyey in jenaraal ka tirsan ciidanka ruushka lagu diray qarax loo adeegsaday walxaha qarxa oo lagu xiray gaarigiisa kaas oo maanta oo isniin ah ka dhacay magaalada moscow hay-adda baarista federaaliga ee ruushka ayaa sheegtay in generaalka la dilay lagu magacaabo faniil safarow oo ahaa madaxa waaxda tababarka howlgallada ee taliska guud ee ciidanka ruushka sida hay-addu ay tilmaamtayna waxyaabo qarxa ayaa lagu aasay gaarigiisa hoostiisa taas oo sababtay dhimashadiisa warbixinada horodhaca ah waxa ay tilmaamayaan in sirdoonka yukrein uu ku lug leeyahay falkaasi inkastoo baaritaanada rasmiga ah ay weli socdaan mas-uuliyiin raashiyaan ah ayaana sameeyey guddi gaar ah oo loo xil saaray dhacdadaasi khasaaraha ka dhashay howlgalkan ayay warbaahinta ruusiya tudhay ku sheegtay in uu sababay burbur soo gaaray gaadiid aad u fara badan wuxuuna qaraxaani si gaar ah kaga dhacay koonfurta magaalada moscow iyadoo sidoo kale darawalka gaariga uu gaaray dhaawac culus jenaraalka la beegsaday ayaa sannadkii kun sagaal boqol lixdan iyo sagaalkii waxa uu ku dhashay gudaha dalkaasi wuxuuna ka mid ahaa saraakiisha ugu waaweyn ee uu dalku leeyahay isagoo ka soo qayb qaatay howlgallo militari oo xasaasi ah oo qaarkood ka dhacay qaaradaha aasiya iyo bariga yurub halka sidoo kale howlgallo uu ka soo fuliyey waddanka suuriya tan iyo sannadkii laba kun lix iyo toban wuxuu ahaa madaxa waaxda tababarka howlgallada isagoo howl muhiima u hayay ciidanka ruushka sidoo kalena diyaariyey howlgallo xasaasi ah oo dibadda ka dhacay tan iyo bilowgii dagaalka ruushka iyo yukrein bishii febraayo ee laba kun labaiyo labaatan dowladda yukrein ayaa marar badan waxaa lagu eedeeyey inay fulisay weeraro lagu beegsaday saraakiil ka tirsan dowladda ruushka midkii ugu horeeyey ayaa dhacay agoosto laba kun labaiyo labaatan wuxuuna ahaa iskuday dil oo lagu beegsaday gabadh uu dhalay faylasuuf ruushiyaan ah oo si aad ah ugu dhow faladimir putin abril laba kun saddex iyo labaatan sidoo kale sarkaal ruushiyaan ah ayay qaarijiyeen ciidanka yukrein desembar laba kun afar iyo labaatanna waxaa sidoo kale la dilay taliyihii ciidamada difaaca kiimikada nukliyerka iyo baylojiyada u qaabilsanaa dowladda ruushka halka abril la qaarijiyey jenaraal ku-xigeen u ahaa madaxa howlgallada ciidanka ruushka kadib qarax ka dhacay magaalada moscow بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها بشرى بشرى بشرى حبا لنور الهدى والشوق حاديها كلها رياحين قد فحت غواليها بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها wahagaag iminkana waxaad ku soo dhowaataan xubinta wargeysyada iyo walaalkeena eliyaas cabdulaahi
waad mahadsantahay suhayb waxaan xubinta ugu horeyntii ku bilaabaynaa warbixin ka hadlaysa yukrain oo sare u qaaday beegsiga danaha badda ee ruushka warbixin lagu daabacay wargeeska liberation ayaa lagu muujiyey in yukrain ay qaaday tallaabooyin cusub oo istraatiiji ah kuwaas oo ka dhan ah danaha ruushka ee badda waxay xogtu caddeynaysaa in xukuumadda kiyef ay si rasmi ah u sheegatay mas-uuliyadda dhowr weerar oo dhanka badda ah kuwaas oo ay ku beegsadeen maraakiibta xukuumadda moscow waxaana ugu dambeeyey mid lagu weeraray badda mediteraneanka waxaa weerarkan lagu bartilmaameedsaday markab saliidda qaada oo lagu magacaabo qandil kaasoo horey ugu jiray liiska cunaqabateennada yurub waxauna beegsigiisa ka dhacay xilli uu ku sugnaa xeebaha waddanka giriiga qiyaastii ilaa laba kun oo kilomitir ayuuna u jiray dhulka yukrain waxaa markabkan lala eegtay duqeymo dhanka cirka ah oo ay fuliyeen diyaarado aan duuliya lahayn waxaana si deg deg ah ku soo gaaray dhaawac culus waxay warbixinta oo sii socota tibaaxaysaa in kiyef ay xoojiso weeraradeeda ka dhanka ah maraakiibta moscow ay tahay astaan cad oo muujinaysa in dowladda yukrain ay doonaysa in meel walba ay ku xoojiso kala dhantaalidda awoodda ruushka ee dhanka dhaqaalaha iyo tamartaba dhinaca kale waxay saxiifaddu caddeynaysaa in ruushka waqti xaadirkan uu ku tiirsan yahay shabakado maraakiib duugooday kuwaas oo dib u habeen uu ku sameeyey si ay uga shaqeeyaan badaha kala duwan isagoo dhanka kale shaqada ka joojiyey oo meel iska dhigay maraakiibtiisii kale ee rasmiga ahaa kuwaas oo cunaqabateennada ay saareen dowladaha galbeedka waxaana maraakiibtan duugoobay ee uu ruushku dib u soo shaqogeliyey ay saliidda iyo gaaska u kala dhoofiyaan waddamo fara badan oo shiinaha iyo hindiya ay ugu horreeyaan galbeedka oo ku baraarugay in ruushka maraakiibtiisii cunaqabateynta la saaray uu shaqada ka joojiyey taasi cagsigeedna uu soo howlgeliyey kuwo kale ayaa hadda qaadaya tallaabooyin ay ku ballaarinayaan cunaqabateennada ka dhanka ah maraakiibta moscow waxaana hadda gaartay ku dhowaad lix boqol oo markab oo uu ruushku leeyahay in laga mamnuucay in ay isaga kala gooshaan badaha kala duwan khaza oo ku qarqamaysa xaalado bani-aadinimo oo daran iyo balaayiin dollar oo loo baahan yahay si dib loogu dhiso inta badan wargeysyada dunida ugu waaweyn ayaa saacadihii lasoo dhaafay daabacayay warbixinno dardaarwarino ah oo ay ku taabanayeen jawaanib kala duwan oo ku qotoma xaaladda ka jirta khaza inkastoo heshiis xabad joojineed la gaaray haddana duqeymuhu ay ka socdaan khaza muslimiinta halkaasi ku nool ayaa wajahaya xaalado kala duwan oo bani-aadinimo waxaa si xooggan u da-aya roobab mahiigaan ah duufaanaduna kalama joogsanayaan iyadoo maamulka gumaystaha yuhuuddana uu sii xoojinaya marba marka ka dambaysa xayiraadaha uu saaraya gargaarka bani-aadinimo ee gelaya marinka waxaa warbixinta ka soo muuqanaya sawirro kala duwan kuwaas oo muujinaya xaaladda dhabta ah ee ka jira xeryaha kala duwan ee ku yaala marinka khaza ee ay ku sugan yihiin shacabka muslimka ah ee filistiin teendhooyinka qaarkii ayay buuxdhaafiyeen biyuhu halka kuwo kalena ay qaadeen waxaa mararka qaar ay muuqaaladu soo bandhigayaan qoysas ay dhaxanta ku dhacaysa oo dab ku shidanaya goob biyo ay ku wada hareeraysan yihiin maadaama gurmad uusan soo gelayn gudaha marinka khaza waxaa sidoo kale lagu waramayaa in dhaxantu ay ku dhacayso carruur da-aaddoodu ay ka hoosayso shanta sano qaarkood ayaa u geeriyoonaya halka qaarna ay gaarsiinaysa xanuunno kala duwan hay-ado kala duwan oo samafal ayaa isku raacay in sahaynadu ay si ulakac ah u hor istaagayaan shixnadaha gargaarka ee ay ku jiraan cunnada dawada iyo agabka kale ee muhiimka ah kuwaas oo si aad ah looga baahan yahay waqti xaadirkan marinka khaza wargeeska hartis ayaa dhankiisa waxa uu sheegayaa in maamulka gumaystaha yuhuudda uu waqti xaadirkan si aad ah u sugayo qabsoomidda kulan ay yeelan doonaan benyamin netanyahu iyo donald trump kulankaas ayaa gudaha sahaynada waxaa loo arkaa in uu yahay mid go'aamin doona wejiga labaad ee heshiiska xabadjoojineed ee khaza xilli in uu jiro ama uu burburay la kala saari la'yahay wejigiisii koowaad ee heshiiskan maadaama duqaymuhu ay socdaan xayiraadahana ay saaran yihiin abwaabtii kala duwaneed ee ay ka soo geli lahaayeen gurmadka waxay warbixintu dhanka kale xustay in khaza uu weli burburka ku sii socdo marba marka ka dambeysana koror uu ku imanaya cadadka lacageed ee la qorsheeyey in dib loogu dhiso khaza waxaana hadda lagu waramayaa in dhismaha khaza ay ku kici karto ku dhowaad boqol iyo labayo toban bilyan oo dollar haddii aan intaasi uga tallaabno qodobkan aan markan milacsanno warbixin ka hadlaysa yuhuudda griiga iyo qubrus oo si wadajir ah u abaabulaya quwad faragelin oo ka dhan ah turkiga iyo dhoolatus la doonaya in la qabto saacadaha soo aadan wargeyska alqudus al carabiya ayaa daabacay warbixin uu kaga hadlayo in maamulka gumaystaha yuhuudda griiga iyo qubrus ay qorsheenayaan dhisidda quwad faragelin milatari oo wadajir ah taasoo la doonaya in looga hortago turkiga sida majaladu ay ka soo xiganaysa yadiico daxranood hoggaanka siyaasadda maamulka gumaystaha yuhuudda ayaa durbadiiba amray in la bilaabo qorsheynta arrinkan iyadoo ujeeddadu tahay ayay yidhaahdeen in la abuuro awood ka hortegi karta turkiga marka laga hadlayo dhanka bari ee badda mediteraneanka isbahaysigan ayaa diiradda saaraya difaaca danaha tamarta iyo dhaqaalaha maamulka gumaystaha yuhuudda griiga qubrus iyo xitaa masar gaar ahaan mashruuca dhuumaha gaaska ee loo qorsheeyey yurub taasoo ay si cad kaga soo horjeeda dowladda turkiga waxaa warbixintu ay tiri inkastoo griiga iyo turkiga ay labaduba xubno ka yihiin nato khilaaf taariikhi ah oo ku saabsan jasiiradaha iyo arrinta qubrusna ay weli ka dhex taagan tahay haddana haddii griiga uu maro dhanka maamulka gumaystaha yuhuudda waxaa filasho loogu jiraa qarxidda dagaal cusub xogta oo sii socota ayaa lagu yidhi israa'iil waxay weli ku jirtaa sidii awooddeeda hawada iyo sirdoon ay ugu xoojin lahayd dhanka gobolka islamarkaana ay dhuunta u qaban lahayd ordogan iyo xukuumaddiisa ayna ugu qasbi lahayd in wixii hadda ka dambeeya uu ka fiirsado tallaabo kasta oo milatari oo uu qaadayo waxay sidoo kale israa'iil ka soo horjeedaa in turkigu uu qayb ka noqdo quwadaha la doonaya in la geeyo khaza maadaama netanyahu uu u arkay in ankara ay taageerta kooxaha muqaawamada filistiin haddii halkaasi saameyn ay ku yeelatana ay u fududayn karto hubka iyo agabka kale ee milatari gunaanadkii waxaa lagu waramayaa in magaalada qudus ay saacadaha soo aadan ka dhici doonto dhoolatus loogu gogol xaaraya dhisidda isbahaysigan oo ay samayn doonaan giriga qubrus iyo maamulka gumaystaha yuhuudda guud ahaana dhegaystayaal intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها بشرى بشرى بشرى كأنكم ماطر أحيا سواقيها بشرى بشرى بشرى ترنو لكم كل ما لح المصيف لها guud ahaan intaas ayaan kusoo gabagabaynay barnaamijka caalamulyoom kulanti dambe ayaa inoo balan ah inta ka horaysa nabadgelyo asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu
بشرى بشرى بشرى خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى بشرى بشرى هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا بشرى بشرى بشرى وموجة القلب ضجت في مجاريها بشرى